subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaanaysa washington
waa aroor khamiisa bisha sebtembar waa shan iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com idaacaddeenna saakana waxaa idiin daadihinaya jaamac buulo jaamac iyo saaro cabdi axmed
madaxdeena isku afgarteen in dalka laga qabto doorasho didban oo loola jeedo qayb dadka ka mid ah oo ka wakiil ah codadka qof walba uu leeyahay in ay doortaan xildhibaanadii baarlamaanka labo sidoo kale waxaa lagu heshiiyey meeshii kii doorashada ay ka dhacday magaalada muqdisho in la geeyo deegaanada
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada soomaaliya abuukaato cumar maxamed cabdulle cumar dhagey oo xalay soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi kula kulmay magaaladaasi oo ay kala hadleen arrimaha doorashada isaga iyo guddigiisa waxaad kaloo dhegaysan doontaan carruurta dugsiyada dalka malaawi oo ku mudaharaadaysa waddooyinka caasimadda waddankaasi sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan xaaladda amni iyo midda haatan nololeed ee magaalada muqdisho sida ay tahay qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad dhegaystayaal maqli doontaan marka horese warkii caalamka
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa waxa uu ku dhawaaqay in maraykanku uu diyaarinayo inuu qaado cunaqabateyntii dhaqaale ee saarneyd mayamar kadib markii uu wadahadal kula yeeshay aqalka cad ee dalkan maraykanka hogaamiyaha waddankaasi aasunsiki kadib waxaa wadahadalkoodii labada hogaamiye arbacadii shalay ahayd ay ku wada hadleen kadib ay warbaahinta kula kulmeen aqalka cad isaga oo soo qaaday xaaladda waddankaasi madaxweyne barack obama oo waxa uu sheegay isbeddelka la taaban karo ee midka shacab iyo siyaasadeed ee haatan in dalkaasi uu oggolaanayo in cunaqabateyntii dalka maraykanka uu horay u saaray wakhtigan laga qaado kadib markii ay ka hadleen arrinkaasi ayaa warbaahinta ay su-aale kusoo wada tuureen kuwaasoo ay ka mid ahaayeen goorta madaxweyne obama sida uu sheegay cunaqabateynta dalkaasi laga qaadayo hase yeeshee waxa uu ku jawaabay oo keliya wakhti dhow goor sii horreysa ayaa waxa uu u diray madaxweynaha dalkan maraykanka waa barack obama waraaq aqalka koongareska ee dalkan markaasi uu kaga codsanayo in maamulkiisa uu doonayo in uu ku soo celiyo ganacsigii iyo xiriirkii mayamaar iyo dalkan maraykanka si caadi ah taasoo xanibnayd muddo ku siman labaatan sano sababo la xiriira xadgudubyada xuquuqul insaanka ee dalkaasi lagu tirinayay inuu geysanayay dhakhtarka clinton ayaa sheegay inay ka soo kabanayso musharaxa xisbiga dimuqraadiga xanuunkii qaarjeexa ahaa ee haleelay oo ay awooddo inay qabato talada dalkan warqad ay soo saartay dhakhtaraddeeda arbacadii shalay ayaa liisa bardeg oo ah madaxa ololaha clinton ay sheegtay in clinton ay martay raajo laga saaray feeraha taasoo muujinaysa inuu qabtay xoogaa neefqabad ah oo uu sababay bakteriyada oof wareenka ee ku dhacday waxaana haatan ay qaadanaysaa ayay tiri daawooyin antibiotigas oo qalajinayo dhaawacaasi iyo xoogaa nasiino ah marwe clinton ayaa qorsheynaysa inay ku soo noqoto ololaheeda doorashada maanta oo khamiisa waxaana jiradeeda ay soo shaacbaxday markii ay ka soo tagtay baroordiiqdii loo sameynayay kooiyo tobankii sebtembar laguna dhigayay magaalada new york city waxaana ka soo muuqatay video iyadoo itaal daran oo socod qaadila tillaabadana gafgafaysa arooristu bandhagaystayaal kuna soo dhowaada laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaanaysa washington mar kale xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka soomaaliya oo magaalada nairobi kula kulmay bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ayaa uga warbixiyey halka ay marayaan arrimaha doorashooyinka dalka soomaaliya iyadoo bulshada ay kulankaasi su-aalo kala duwan ka weydiiyeen guddiga guddoomiyihiisa kulankan waxaa ka qayb galay oo warbixinta nooga diyaariyey wariyaheena v o e da qadar maxamuud xareed kulankan oo habeenkii xalay ahaa lagu qabtay magaalada nairobi ayaa xubnaha guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya waxa ay bulshada ku nool magaalada nairobi ay uga warbixiyeen qaabka hanaanka doorasho ee dalka iyo macluumaadka ku saabsan arrimaha doorashooyinka la filayo in dhowaan ay ka qabsoonto soomaaliya waxaana kulankan ka soo qaybgalay xubno isugu jira aqoon-yahano ganacsato siyaasiyiin iyo dhallinyaro ku nool magaalada nairobi kuwaasoo su-aalo kala duwan intii uu kulanka socday weydiiyey xubnaha guddiga doorashooyinka dadban mas-uuliyiintan ka socday guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya ee kulanka ka soo qaybgalay waxaa ka mid ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban cumar maxamed cabdulle oo ugu horeyn dadweynaha ku nool magaalada nairobi ee kulanka ka soo qaybgalay faahfaahin ka siiyey arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo sida uu u shaqeeyo guddiga doorashooyinka dadban halkaas waxaa ka soo baxay muddo dheer kadib in ay madaxdeena isku afgarteen in dalka laga qabto doorasho dadban oo loola jeedo qayb dadka ka mid ah oo ka wakiil ah codadka qof walba uu leeyahay in ay doortaan xildhibaanadii baarlamaanka labo sidoo kale waxaa lagu heshiiyey meeshii laba kun iyo laba iyo tobankii doorashada ay ka dhacday magaalada muqdisho in la geeyo deegaanada si xildhibaanada soo baxaaya aysan u noqonin kuwa ka go-an constituencygoodii deegaanadoodii ka go-an oo keligood meel iska taagtaagay oo hadhow aan dib ugu noqonayn meeshii taasi waxay keentay in la yidhaahdo xarumaha dowlad goboleedyada oo ah garowe cadaado muqdisho baydhabo iyo kismaayo iyo hiiraan iyo shabeell hadhaxan weli la go-aaminin halka caasimadda u noqon doonto waa la sheegay laakiin doorashada ka dhici doonto in xarumahaas ay ka dhacaan doorashooyinka soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalmo kooban kadib ay ka bilaabato doorashooyinka madaxtinimo ee dalka waxaana soo baxaya su-aalo kala duwan oo ay dadweynaha soomaaliyeed ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka dadban haddaba guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban cumar maxamed cabdulle ayaa ka jawaabaya su-aalo ku saabsan qorshe howleedka guddiga oo ay weydiiyeen dadweynihii xalay ka soo qaybgalay kulanka guddigan xilkiisa ugu muhiimsan waa labo waxyaabahaas marka laga soo tago xilka ugu muhiimsan waxay tahay in uu diyaariyo hannaan doorasho oo lagu kalsoonaan kara oo dhala hay-ad dastuuri ah oo beddesha kuwa wakhtigoodu dhammaaday kadibna markaas doorta madax markaad dhankaas ka fiirisid waxaan ka shaqaynaynaa arrimo siyaasadeed waay waxaan nahay dad siyaasadeed ka shaqaynaya dhanka kale waxaan leenahay waajib kaas ka soo horjeedo oo cagsigiisa ah oo ah inaan naqanno xukaam dad garsoorayaal oo la rabo inay u cadaalad falaan dhammaan dadka u tartamaya labada aqal iyo madaxtinimada dalka oo aynaan ayaga si gaara midna uga xagin u cadaalad falna xubnaha guddiga doorashooyinka dadban ayaa sidoo kale waxa ay kulanka ka sheegeen in si loo helo ka hortagga musuqmaasuq dhaca iyo ilaalinta kalsoonida doorashada inay diyaariyeen goobjoogayaal caalami ah iyo kuwo gudaha ah kuwaasoo diyaar u ah inay si dhow oola socdaan arrimaha doorashooyinka qaybta labaad oo aan rabno inaan ku ilaalino kalsoonida doorashada in aysan noqonin mid la musuqmaasuqay ama si gaara ay cid ugu tafarfashay waxawaaye waxaa joogi doona goobjoogayaal caalami ah iyo kuwo wadani ah oo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ka imaan goobjoogayaashaas waa la diyaariyey xeerarkii ay ayaga lagu nidaamin lahaa iyo sida ay ku tegi lahaayeen goobaha codbixinta ka dhaxayso haddii ay tiro bataan sida shifti loo gelin lahaa wax kasta waa laga sii fikiray khadar maxamuud xareed v o a nairobi
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal magaalada muqdishona waxaa xiliyada qaarkood wakhtigan dambe inkastoo ay dhacaan weeraro xilliyada qaarkood daca haddana laga dareemayaa al-shabaab weeraradooda marka laga soo tago in magaalada horumar weyn wakhtigan uu ka jiro amnigana meelo badan oo ka mid ah uusa sidii hore ahayn sannadihii lasoo dhaafay haddaba isbeddelkaasi xagga ganacsiga amniga iyo qurbajoogta maalgashiga ku sameynaysa muqdisho meelo ka mid a ayaa waxaa booqasho dhowaantan uu ku tegay magaalada muqdisho cabdicasiis xuseen cismaan oo ka tirsan wariyaasha v o e da ee magaalada tan washington wuxuu uga waramay ismaaciil xuseen farjar
ismaaciilow magaalada muqdisho waa magaalo weyn oo camiran marka si la eego oo aan iska warhayn baaxadda magaaladay leedahay iyo weliba dadka ku nool ammaanku waa arin taagan oo badanaa warbaahintan inagu ka midnahay had iyo jeer ka hadallo laakiin magaaladu waa magaalo kala socota waa magaalo dib u dhismaysa waa magaalo ganacsigeedu uu aad u heer sarreeyo waa magaalo dad badan ay joogaan runtii inkastoo dhaqdhaqaaqayga magaalada uu yaraa oo meelo gaaruunan joogay laakiin haddana waxaan dareemayaa in magaalada waxa dhinaca gees geeska kale ka dhacayay anigoo magaalada dhinaca uga sugan aanan dareemi karin dadkuna waxaasoo kale ii sheegaya waan gartay n waxaa jira dabcan dadka muuqaalada iyo ay warbaahinta ka maqleen tabaqaraxyo waxaa- waxyaabahaas ka maqleen n dhinaca ganacsiga iyo nolosha caadiga ee dadka bal iyo noogu war.
Een, ismaaciilow waa runtaa aniguba cabsida ku saabsan qarax iyo een, weerar waa dadka dareemaya ayaan ka mid ahaa oo magaalada muddo badan baan ka maqnaa laakiin markaad dadka rayidkaa eegto magaaladu mid qarax iyo weeraro u joogsanayso umay eekayn Een, ganacsi badan baa socday een, ah, suuqyada waaweyn inkastoonan tegin oonan fursadaa helin laakiin sida dadku ganacsigooda u socday iyo sida noloshu caadi u ahayd runtii anugu qudhayda waan la fajacay waayo sida dadka kale ee dibadda ku nool baan anugu ka mid ahaa dadka aaminsan magaalada inaan waxba kala socon laakiin waxaan dareemay in magaalada ay ganacsiga markay noqoto si weyn eh, maaragtay baaxad baaxad leh ay u buumin u ahayo aada u socday N waxaa jira qurbo joog kala duwan oo soomaali ah oo markii dagaaladu dhex n ay dhaceen usoo qaxay wadamadan qurbaha n ma ku aragtay ga- dad qurbo jooga oo dib ugu noqday ama ka shaqaysanaya muqdisho ka waa daf way buuxaan aad bay Ay.
ugu badan yihiin qurba joogtu een, ganacsi inkastoo dee qurba joogta dadkeena dibadda jooga wadanka aynaan lacag la tegayn oon lacag badan aanaan lahayn inkastoo nala tuhmaya inaan lacag haysano laakiin aanaan lacag hayn laakiin qurba joogtu wadankii waxay ku celiyeen fikrado ganacsi een, hal abuuro ganacsi marka way buuxaan meel walba inkastoo dee sidaan sheegay ay koobnaydba meelahan magaalada ka tegay laakiin qurba joogta magaalada aad bay u joogtay oo iyagaaba ahaa hormuudka ganacsiga iyo dhammaan een, hal abuurada waaweyn ee wadanka waan gartay n haddaan mar hal mar dib ugu noqdo dhinaca ammaanka oo kale oo dad badan laga yaaba warwar inay ku hayso bal dhinaca ammaanka dad sawir ka siisay dadka sida ay magaaladu tahay iyo isu socodkeeda iyo inkastoo maalintii ugu dambeysana n maalmihii ugu dambeeyay shirka loo diyaar garoobayna magaalada bando iyo aada loo xidhay Een, ismaaciilow g- ammaanka magaalada marka la yidhaahdo ma dadka rayidka ee magaalada degan ee caadiga ee magaalada degan mise dadka dowladda u shaqeeya ama eh, amisom la shaqaysta ama u n-ka la shaqeeya ama saxafiyiinta sida anigoo kale ah dadkaasi waa bartilmaameed marka cabsi ayaa jirta ah in noloshoodu halis tahay in qarax ama weerarku meel kasta iyo wakhtigu doono uu dhici karo taasi waa mid oo amniga cabsidaasi anigu waan dareemayay laakiin dadka muqdisho degani xaafadaha degan ee noloshooda wata iyagu maba dareemayaanba een, amni daradaas Een, magaalada amnigeedu u wanaagsan yahay oo- oo oo dilal kama dhacaan dagaalo oo magaalada layskaga hor yimaado xaafado laysku laayo ma jiraan keliya uun waa dad la- dad la bartilmaameedsanayo oo dowladdii ama eh, saraakiishii ciidamada ama eh, dadkan kale u shaqeeya hay-adahan ajanabiga ayaa bartilmaameedsaya dadkaas oo iyo dee wariyaasha anuu ku jiro oo kale dadkaasna badanaa waxay un tagaan meelaha ammaankooda la sugay iminka hotel jazira oo kale oon anugu deganaa Een, saraakiisha dowladda oo dhan cid walba wasiir iyo cid walba meeshuu imanaya mararka qaarkood waxaan kula kaftami jiray ma- ma- ma gab- ma gabaad bay idiin noqday hoteelka inaad timaadaan waan gartay laakiin noloshii iyo een, een, iyo qeybihii kala duwanaa ee bulshaduba een, amnigii way dareemayeen in amni xumo jirto oo qaraxyiga way saameynayaan because een, waxyaalaha dhimashada ugu badan ayay gaadhaa laakiin haddana waxaad moodaa inayna u joojin oo noloshu ay caadi u socoto cabdicasiis xuseen cusmaan oo ka mida wariyaasha v o eda ee magaalada tan washington oo dhowaan booqasho uu ku tegay magaalada muqdisho kadib uga waramayay xaalka isbedelay muqdisho ismaaciil xuseen farjar ayuu kaasi ahaa
halka aad dhegaystayaal weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington dowladda hindiya ayaa dhaqaale xoogle ugu deeqday afghanistan arbacadii shalay iyadoo new delhi ay martigelinayso madaxweynaha dalkaasi afghanistan ashraf ghani oo laba cisho oo booqasho ah ku jooga dalkaasi ayesha tansiim ayaa warkan ka soo dirtay xarunta koonfurta aasiya ee v o a da ee magaalada islaamabad waatan saare cabdi axmed oo noo soo jeedisa
labadan waddan ayaa sidoo kale saxiixay heshiis heer sare ah oo ay dhinacyadu isku dhaafsanayaan soo gacangelinta argagixisada marka ay dalalku qabtaan arbacadii madaxweynaha afghanistan ashraf ghani iyo ra-iisul wasaaraha indiya narendra modi ayaa waxa ay kulmayaan markii sideedaad oo ay isugu yimaadaan kulanka wejiya waxaa wadaxaajoodada intooda badani ay ahaayeen mid ay diiradda ku saareen argagixisada labada wadan waxyaabaha ay isku raaceenna waxaa ugu weynaa heshiiska argagixisada oo meel laysla dhigay iyo nabadda guud ahaanba gobolka waxa ay hogaamiyayaashaasi sidoo kale diirka ka rogeen eedeynta loo jeedinaya waddanka labaduba ay dariska la yihiin ee bakistan oo ahayd in dowladdaasi ay taageerto argagixisada falalka rabshadaha wato ee ka dhaca gobolka taasoo ahayd eedeymo marka loo jeediyo bakistan iyaduna iska fogeynaysay iskaashiga mustaqbalka ah ee dhex maraya bakistan iyo indiya ayaa waxaa ku jira inay iska caawiyaan dhismaha ciidamada milatariga oo sare loo qaado sannadihii lasoo dhaafay maraykanka ayaa hoos u dhigaya heshiisyada ay horay u wada gaarayeen indiya iyo bakistan markaasi uu u cuskanaya in ay tahay arrintaasi mid caro gelin karta bakistan oo iyadu dhinacyadaasi ay ku eedeeyaan hadiyo goor inay hoysiiso argagixisada gobolkaasi ka jirta sannadihii lasoo dhaafayna maraykanka ayaa hoos u dhigay heshiiskaasi horey ay u wada gaarayeen indiya iyo bakistan ee ku salaysan iskaashiga argagixisada gobolka markaasi oo u cuskanaya in arrintaasi ay tahay mid caro gelinaysa bakistan oo hadiyo goor lagu eedeeyo inay hooy u tahay argagixisada waxaase siyaasadaasi ay u muuqataa mid haatan isbedeshay sida ay leedahay suhani haydar oo ah diblomaasig sare oo tafaftiro ka ah wargeeska hindu newspaper But in the last month, we've seen a visit from General Nicholson, the, uh, the commander there in the U.S. Uh, in bishii hore Afghanistan, coming to waxaan India.
aragnay booqashada jenaraal john nicholson oo ahaa taliyaha ciidamada afghanistan ee maraykanka oo markaasi u yimid indiya isagoo leh maraykanku waxa uu jecel yahay inuu arko indiya oo qaadanaysa doorkeeda ku aadan amniga gobolka inay gacan ka geysato soo celinteeda madaxweyne gaane ayaa sidoo kale aqbalay ra-iisul wasaaraha indiya narendro modi codsi uga yimid oo ahaa in uu marti ku noqdo kulan heer wasiireed ka dhacaya bisha diseembar bartamaha eshiya oo ay garwadeen ka tahay istanbul taasoo turkigu uu hogaaminayo isu keenista dadkaasi si ay isaga kaashadaanna loo doonayo madaxda eshiya soo celinta amniga afghanistan sidoo kalena loo wajaho caqabadaha haysta wadamadaasi shirkaasi sanadkan waxa uu ka dhacayaa magaalada amristes ee iyadu indiya ku taalla warbixintii ayaasha tansiim waxaa inoo soo jeedinaysay saara cabdi axmed
halkaasi weli aad nagala socotaanna waa v o a washington ilmaha dugsiileyda ah ee ay ku jiraan kuwa da-aadooda aadka ee u yartay toddoba jirayaasha ayaa ku mudaaharaaday dariiqyada caasimada dalka malaawi shalay oo arbaco ahayd si ay dowladda ugu dirqiyaan in ay fuliyaan codsiga macalimiinta dugsiyada dalkaasi oo shaqo joojin sameeyay tan iyo isniintii lameekh masina waxaa warbixintan kasoo dirtay wariyaha v o eda lilongi wi haddaba waa kan jaamac buulle oo inoo soo jeedinaya
carruur dhigata dugsiyo dhowra oo ku yaala caasimadda dalka malaawi ayaa iskood u mudaharaadaya iyagoo aysan boolis ku wehelin waddooyinka ilmahan oo qaba dharka iskuullada ayaa sameeyey jidgooyooyin kalifay inay dariiqyada baabuurta isku xirmaan oo la kala socon waaya ayaa ku heesayo heese muujinaya inay macallimiinta taageersan yihiin islamarkaana dowladda ka codsanayaan inay u dhagan nuglaato cabashada macallimiinta booliska ayaa soo gaaray inta aysan gaarin daarta wasaaradda waxbarashada oo ahayd halka ay ku wajahnaayeen si ay madaxda u guddoonsiiyaan saxiixyo tiro badan oo la soo aruurshay mudaharaade da'yar oo codsaday in aan magiciisa la shaacin ayaa yidhi waxaan u mudaharaadaynaa danaheenna iyo kuwa macallimiintaba We're fighting for our freedom and education. So it's not right and it's not fair for someone to get educated.
waxaan u dagaalamaynaa xorriyaddeenna iyo waxbarasho cadaalad ma ahan inuu qof wax soo barto dabadeedna isaga ama iyada oo shaqaynaysa aan la siin mushaarkoodii macallimiinta ayaa dowladda ku riixaya inay bixiyaan mushaar kordhintii macallimiinta qaar loo sameeyey sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii iyo in macallimiin kale mushaar kordhin loo sameeyo maadaama ay cilmi kororsadeen xogayaha ururka macallimiinta ee malaawi jenaraal denis kalekenki ayaa sheegay inuu ururkoodu dowladda ka helay ballanqaad ah inay dowladdu fulinayso dhammaan codsiyada macallimiinta dhammaadka sannadkan inkastoo uu digniin hormarsaday waxa uu macallimiinta ka codsaday inay shaqada ku noqdaan dowladdana ay u gogolbadshaan once government plays dilly dallies and they think that the suspension uh, can actually give them uh, the audacity haddii ay dowladdu ismoogeysiiso oo ay u malayso xakinta mudaharaadka inuu yahay fursad ay ku meelmarin waayaan dalabka macallimiinta ururka macallimiinta malaawi dow kale uma furnaan doono ee aan ahayn inay mudaharaadyadii dib u bilaabaan kala keenkii ayaa ku celiyey dalabaadka ururka we need to see that in September month end, teachers have been applauded on the payroll for their arrears. We need to see waxaannu rabnaa in aan mushaarka bisha sebteembar aan ka aragno macallimiinta oo lacagtii ka maqnayd mushaarkooda loogu soo daray iyo oktoobar oo mushaarkoodii loo kordhiyo oo heerka ka la gaarsiiyey afhayeenka wasiirka waxbarashada manfred nadofi ayaa sheegay inay dowladdu ballan qaaday inay buuxinayso shuruudaha macallimiinta ugu dambayn bisha kow iyo tobnaad ee sannadkan aad buu u mahadsan yahay jaamac buule jaamac ayaa noo soo jeedinayey warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o eda lameekh masiina halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal markaana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan jaamac buule jaamac oo inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha ee aroornimo waxaa xalay la ciyaaray ciyaarihii kubadda cagta ee champions leaga oo arbacadii furmay kooxaha isarkay habeenkii xalay waxaa dhegaystayaal ka mid ahaa gruubka c waxaa isarkay manchester city iyo munshin gladbakh halka gruubka e ay isarkeen tottenham hotspor iyo as monaco bayer leverkusen iyo c s k a moscow iyo gruubka f oo isarkeen kooxda borussia dortmund iyo liga warso iyo real oo iyadu aragtay real madrid oo iyadu aragtay iyadana kooxda sporting portugal waxaa kale oo dhegaystayaal is arkay gruupka g iyo h g waxaa wada ciyaaray club riqan iyo leicester city halka ay f c porto iyo copenhagenna ay ahaayeen kuwa gruupkaasi kula jiro gruup h waxaa is arkay juventus iyo sevilla olympic leon iyo denama zagreb ayaa iyaguna ciyaartaasi isku arkay kooxda gruup c ayaanu ku horeynaynaa ee manchester city iyo mushin galaadbak ayaa ciyaartoodii fiidnimo talaadadii la joojiyey roob aad u badnaa oo ka da-ay magaalada manchester ee dalka ingiriiska islamarkaana suurtogelin waayey inuu garoonka kubadda cagta ee ittixaad ee kooxda city uu noqdo mid lagu ciyaari karo ciyaartan ayay man city wax ku faakahaysatay oo weliba weeraryahanka reer argentiin ee serjego aguera uu noqday mid garoonka ka dhex muuday goolka koowaad ee ayuu ciyaarta furay halka uu midkii labaad oo uu rikooro ka laadayna uu magaciisa ku qoray ciyaarta ayaa waxa ay ku dhammaatay afar iyo eber oo ay ku guulaysatay kooxda manchester city oo gurigeeda lagu ciyaarayay waxaa dhegaystayaal naga xasuusina in gruubka c kooxdii kale ee ciyaarayay f c barcelona ay ku gaardisay kooxdii celtic ee maalintii talaadada ahayd toddoba iyo eberna ay uga badisay gruubka e waxaa is arkay tottenham hotspor iyo as monaco hal iyo laba ayay ku kala badiyeen monaco guusha qaadatay bayer leverkusen oo marti ku ahayd magaalada moskana barbardhac laba iyo laba ayay ku soo heetay gruubka f ayaa iyaguna ciyaar wacdara la muujiyey borussia dortmund ayaa ka xorogootay caasimada dalkaasi poland oo ay ugu marti ahaayeen kooxda liga warso ciyaartii ugu horreysay ee champions leaga ee sanadkan eber iyo lix ayay ku soo badisay iyadoo bannaan ku ciyaarayso halka ay real madrid ay wakhti aad u dambeeyey u suurto gashay inay dhibaxa ka xaddo sporting portugal sporting ayaa haliyo eber ku hogaaminaysay intii badnayd ee ciyaarta balse christiano ronaldo ayaa real la soo simay oo hal iyo hal magaciisa ku qoray halka uu ciyaaryahanka alfredo moreta uu labo iyo hal guushii real ugu soo hooyiyey gruubka g club ruqo iyo leicester city club ruqo oo leicester ku casuuntay magaaladeeda caasimadda dalkaasi beljimka ee bruxel ayaa eber iyo saddex looga raayay halka f c borto iyo copenhagenna ay hal iyo hal barbadhac ku ahaayeen gruubka h ayaa juventus iyo sevilla waxa ay barbadhac ku noqdeen garoonka juventus ee lagu ciyaarayay eber iyo eber ayay ahaayeen olympic leo iyo denama kiif denama zagreb aan idhaahdee ayaa iyaduna leon ay ku badisay saddex iyo eber waxaa dhegaystayaal barrina la ciyaari doonaa aan idhaahdee maanta oo khamiisa la ciyaari doonaa ciyaaraha wefa koobka ciyaarahan wefa koobka ayaa waxa ay yihiin kuwo aan aad loo xiisaynayn marka laga reebo ciyaarta barinta dhacaysa ee manchester city oo manchester united oo marti ku ah magaalada rotterdam ee dalkaasi holland manchester united oo aan laga filaynin inay koobkan ciyaari doonto maadaama ay ku guuldaraysatay horyaalkeedii hore inay meel weyn ka geyso ayaa ku ciyaari doonta garoon qaybtii uu eber yahay maadaama kooxda rotterdam ee faynord lagu ceenqaabay taageerayaasheeda rabshad ay ka geysteen magaalada rome
ciyaarahana intaasi haddaan kaga gudubno iyo jaamac buula jaamac markaana waxaad ku soo dhowaataan codadkii mursal iyo hodan cabdiraxmaan heeskaasi dhiigraac iyo hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse ayaan idaacaddii aroornimo kusoo afmeeraynaa waa anigoo sahre cabdi axmed iyo jaamac bula jaamacoodinle intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno maqalkaasi muusig dhagihiina aan oga sii tagno
meel ku wadaya dhabaxaan ma noqonaa